habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniina oo bisha julaayo ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay sagaal iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mida magaalada muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimmada soomaaliyeed waa shir culummadu insha allahu tacala ayagu ay ay run isu sheegi doonaan ummaddana run u sheegi doonaan waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan mid ka mid a xubnaha maamulka jaamacadda bariga afrika oo dabley hubaysane ay ku toogteen magaalada boosaaso xilli uu maaragtay mas-uulku ku soo tukaday masaajidka oo gurigiisa rabay maaragtay usoo hardalo salaadii duqor kadib ayaa dabley runtii ayaguna gaari wadatay muxaar gaarigiisa inuu ka dego ay halkaas ku dileen waana ka fakadeen meeshii wixii kaloo faahfaahinana laamaha ammaanka iyo boolis halkaas unbaa laga waraysan karaa magunta unbaana soo gaadhay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa weeraro dhulka ah iyo duqeymo cirka ah isniinta maantay ta'ah ka geystay koonfurta marinka gaza iyadoo sidoo kaleetana diiradda la saaray xadka israa'iil ay la wadaagto lebnaan iyo suurtagalnimada inay sii kordhi karaan iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xisbullahi milatariga israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda gaza ah ay ka mid ahaayeen dagaaladii rafax iyo sidoo kaleeto khan yunis iyo sidoo kaleeto duqeymaha dhinaca cirka ay lala beegsaday ilaa iyo soddon iyo shan barood oo sida ay leeyihiin xamaas guud ahaan marinka gaza ay ku lahayd maalmihii lasoo dhaafay koonfurta lebnaan duqeyntii ay israa'iil ka geysatay isniinta maanta taa ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay laba qof saddex kaletana lagu dhaawacay sida ay sheegtay wakaaladda wararka lebnaan israa'iil iyo xisbullaahi ayaa dagaal xoogani uu ku dhex maray xadka tan iyo markii uu bilowday dagaalka gaza bishii oktoobar toddobadeedii xilligii weerarkaasi ka dambeeyey taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhici karo dagaal ballaaran oo ku fidi kara gobolka intiisa kale madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalayta dalkaasi ka qabsoontay sida uu shaaciyey guddiga doorashada venezuela goor sii horreysay tani ayaa ka dhigaysa in maduro uu dalkaasi xukumi doono muddo xileedkiisa saddexaad oo xiriir ah guddoomiyaha doorashada ayaa waxa uu sheegay inuu helay maduro konton iyo kow boqolkiiba codadkii la tiriyey ee siddeetan boqolkiiba ahaa sanaadiiqda ilaa iyo haatan la xisaabiyey soo gaartay guddiga natiijada ayaa waxa ay ka hor imaanaysaa haddaba natiijooyin horudhac ahaa oo hay-adda madaxa bannaan ee guddiga doorashada dalkaasi ay ku sheegtay in musharaxa mucaaradka u tartamaya ee edmundo gondolezi uu doorashada ku guulaystay guddiga doorashada ayaa waxa ay sheegeen in edmundo uu markaasi keenay codad dhammaa afartan iyo afar boqolkiiba mucaaradka ayaa waxay u badan tahay in ay ka hor imaan doonaan natiijadan soo baxday ee doorashada ka dhacday dalkaasi madaxweynaha shiinaha shi jibin iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga gorgia meloni ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka ukrein iyo xiisadda bariga dhexe kulankaasi ay ku yeesheen magaalada beijing labada dhinac ayaa waxa ay ka hadlay xafiiska meloni meloni oo wadankeedu uu hadda hayo xilka madaxtinimo ee g n ayaa carabka waxay ku adkaysay muhiimadda ay shiinaha u leedahay in ay markaasi la shaqeeyaan dhinacyada gobolka si markaasi amni darada sii kordhaysa ee calaamada ku noqota gobolkaasi wadaxaajeedyo looga gaaro oo lagu dhammeeyo si degan labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha mudnaanta leh ee ajandayaasha caalamiga ee ka imaanaya dagaalka ukrein iyo khataraha ah sidoo kaleeto inay sii kordhayaan xaaladda bariga dhexe iyo xiisadeeda waxaa sidoo kaleeto wadahadalka xiisadda ah dhinacyadaasi lagu saaray diiradda inda pacific oo iyadu xiisadeeda dhanka kaleta ay sii kordhayso meloni ayaa waxa ay doonaysaa in ay dib u soo celiso xiriirka dhaqaale ee dalkeeda uu la leeyahay beijing kadib markii talyaaniga uu ka baxay hal abuurkii shi ee build road initiativeka ay ugu magac dareen oo hore kaasi oo waddamo dhowra oo afrika xataa ay ka mid tahay ay ku maalgelinayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca dijitaalka ee dalka faransiiska ayaa sheegtay in kooxaha burcadda ah ay weerar ku soo qaadeen khadadka shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi kuwaasi oo qalqalgeliyay qeybo ka mid a adeegyada isgaarsiinta oo ay ku jiraan khadadka moobeelada ee dalkaasi sida ay baahisay warbaahinta waddankaasi ila wareedyo ka ag dhowaa ciidamada booliiska ee dalka faransiiska ayaa sheegay inay tahay xilli hore in la xaqiijiyo aan iraahda in weerarkaasi ay ahaayeen kuwo abaabulan oo loo geystay si ulakaca islamarkaasina xiriir la leh weeraradii hore loogu qaadi jira khadadka tareenada ee dalkaasi iyo in kaleeto wasiirka ayaa waxa uu ku tilmaamay kooxaha burcadda ah inay yihiin kuwo fulay ah oo ay ka muuqato mas-uuliyad darro iyada oo intaasi ay raacisa in haatanba lagu mashquulsan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii isgaarsiinta ee la carqaladeeyey afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta ee s f r ayaa sheegay in kooxaha burcadda ah ay markaasi jarjareen shan ka mid a xiriirkii adeegyada isgaarsiinta isaga gudbi jiray meelaha muhiimka ah ee muddooyinka dhaadheer loo kala socdo waxaa kaleeto uu sheegay in saameyntu ay ku kooban tahay oo keliya maadaama ay adeegyadaasi u leexdeen jidad kaleeto balse ilaa iyo haatan xoogtu weli ay dahsoon tahay warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda waxaadna dhegaysanaysaan tabinteenna tooska ah duhurnimadii maantato waxaa magaalada boosaaso toogasho lagu dilay ustaad ama brofesor khaalid cali khaalid oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda jaamacadda bariga afrika sidoo kaleeto waxaa isla maanta magaalada boosaaso lagu dilay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo maxamuud cabdibile oo ka mid ahaa markaasi wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha magaalada boosaaso waatan wariyahayaga faadima yaasiin jaamac dilkan maantay loo geystay ustaad khaalid cali khaalid oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda jaamacadda bariga afrika ayaa yimid kadib markii uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad xilli uu rabay inuu gudaha u galo gurigiisa oo ku yaal magaalada boosaaso sida uu v o e u xaqiijiyey taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla dhexe khaalid maxamed ukun taliya ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baadigoob ugu jiraan soo qabashada ninka lagu tuhunsan yahay dilkan dhinaca kale taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka bari ayaa v o a u xaqiijiyey in barqanimadii maantay ay haweenay mindi ku dishay nin lagu magacaabo maxamuud cabdi bile oo ka mid ahaa wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha boosaaso haweeneyda dilka geysatay ayaa taliyuhu sheegay in ay booliisku gacanta ku hayaan iyada oo qiraal ku ah dilka marxuumka oo la sheegay in uu gabadheeda qabay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
soomaalida xubnaha ka ah labada aqal ee koongareeska gobolka minnesota ayaa ku guulaystay meelmarinta sharciyo dan u ah bulshooyinka laga tirada badan yahay waxaa kaleeto oo ay meel mariyeen sharciyada caafimaadka iyo waxbarashada lacag la-aanta ay siinaya dadka dhowaan soo galay gudaha dalka maraykanka haddaba istuudiyaha v o eda magaaladan washington waxaa nagu soo booqday samakaab xuseen oo laga soo doorto degmada lixdan iyo shanaad ee ee magaalada caasimada st paul ee gobolka minnesota waxaa haddaba uu u waramay samakaab falastiin axmed iimaan
safarkayga waxaan ku salaysnaa waxaan ka hadlaynaa xagga dimuqraadiyadda aniga iyo istaydyo kaloo badan xildhibaano laga soo doortay ayaan halkan waxaa u joognay shir ra'yi iyo isbeddelka iyo cimilada iyo technolojiga cusub si looga hadlo isbeddelka ku imaan karo waxaasaan ka hadlaynay waxaan la kulanay dhowr xubno oo ka tirsan koongareeska oo shirarna la qaatay iyo technolojiga horumarka laga shaqeynaya maraykanka sidii loo kobcin lahaa state kastaba
laba sano ku dhawaada hadda joogtaa maxaad uga dhigan tahay degmada lixdan iyo shan ee ee lagaa soo doorto degmadaasi aniga waa ku koray waa ku barbaaray soddon sano in ku dhawaada deganaa dadka aan matalayo aad iyo aad baa isku naqaana sida adigoo kale isku naqaana hebel ii dhahaan iskuulinkaygii waxayga dham xaggaasaan ku dhammaystay ilaa heer jaamacadeed marka matalaadaba waxay qof matalaya oo ay yaqaanaan way doorteen hadeerna doorashadii baa ku jiraa mar labaad sanadkan qof ila tartamay oo isku kasoo sharaxay ma jiro maadaama aan dhaqaalo badan iyo wax badan aan soo celiyey oo xaafida kusoo celiyey iyo isbedel badan ka suubiyey
marka waxaa la sheegaa in deegaankaasi dadka madowga ohoo kale aanay aada ugu badnayn marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee maraykanka in magaalada qof madowga ay doorato maxay ka dhigan tahay taariikh ahaana hore ma u dhici jirta inay doorto hal gabar oo madowaa iga horreysay kursiga fadhiday kii kasii horreeyay indhayroha inta kale caddaana la dooran jiray marka qofkii ugu horreeya oo rajilah ama meel la doortay anaa ugu horreeya dadka aad iyo aad ugu qanacsan yihiin waxqabadka ayaa had iyo jeer qofka shakhsiyaadka lagu lagu miisaaniyaa marka waxqabadkaygii aada iyo aada uga helaan waxyaalo badan aan qabtaa jiro soomaalida aada ugu yaryihiin bersentagekeeda xaafadaasi cadaanka u badan boqolkiiba soddon iyo afar boqolkiiba sideed iyo toban waa madow
marka tirada guud ee hadda soomaalida la doorto gobola magaalooyinkan mataanaha ah waa imis waxaanu nahay shan shantaasi waxaa waaye laba saddex aqalka hooseha iyo laba aqalka sare iyo ilhaano congaresska laga doorto kulligood waxaa laga wada doortaa minneapolis aniga unbaa geeska soo xigo oo st paul joogo laakiin golihii lagu shiraayey iyo golihii aqalka sare iyo aqalka hooseba aniga xaafadeyda aniga hoos imaataa marmarka qaarkood amiisku garaaca dadkan undhaha martibaa tiidin koytaa tiidin soo dhawaada marka maxaa idiin suuro galay maadaama soomaalida ugu badanna ay gobolka degan tahay culaysyo badan oo waxbarashadii dhaqankii tiradii qoysaska shaqooyinkii ay la soo darsayaan maxaad sheegan kartaan oo dadka marka laga soo tago magaalooyinka aad ka timaadeen dabcan laydinka soo doorta aad isleedihiin bulshada asal ahaan aad kasoo jeedaan waad ku celiseen wax badan oo la taaban kara ayaa u qabanay dadka reer minnesoto dham waa anaga shanta milyan iyo haafka kulli waa wada matalnaa laakiin dadkeenan waan waxaan doonayna inaan wax la qabano xagga guryaha markaan stadiga suubina ama cilmi baaristaankai aan suubinay waxaan aragnay dadkan inay guryaha ugu liitaan boqolkiiba saddex bersent wax ka yar inay guryo leeyihiin marka waxaan soo saarnay bil la dhahayo first generation ama dadka ugu horeeya guryaha gadan karo in aan guryaha ku dhiiragelino boqol iyo siddeetan milyan ayaan aan u qoondaynay dadkaasi waxay ka faa'iidaysanayaan inay guryo aan ka dhigno down payment ilaa iyo konton iyo lix ilaa iyo konton iyo toddoba kun oo dollar ay laga dhigo si ay guryo u helaan iyaga leeyihiin taasna waa lagu xiray shan sano inay deganaadaan gurigaas ama waxbixiyaan xagga caafimaadka waxaan ka dhignay sida minnesoto aad la socotid sanadkan qofka hadduu aadayo bachelor degree ama afarta sano waxay u tahay siddeetan kun ka yar hadduu suubiyo qofka jaamacaddaas wuxuu ku aadayaa free marka waxaa aragnay dad badan oo dadka laga tira badan yahay oo dhaqaala haysan ama aabbayaashood iyo awooyaashood usoo shaqayn jirin inay fursad u helaan inay waxbarashada kaabaha aan usoo kabcino gobolka waxaa soo soo galay dad soomaaliya oo maaragtay xuduudaha mexico ka soo tallaabay culaysyo badanna sharciga ay ka haystaan muddooyin dheer ay u baahan yihiin inay sugaan noloshu ay ku adag tahay maxaa laga samaynayaa oo aad wax miiska weydiisteen arrimahaas taas aada iyo aad ba wax iskaga weydiinay doodo badan oo baarlamaanka dhex maray ayaa jiro oo iyaga looga hadlay waxaan u hirgelinay drivelaysanka inay helaan sharci lahaan ama aysan lahayn iyo i d-ga inay helaan xagga jaamacaddana waxaan ugu darnay dadkaasi ka mid yihiin inay ku aadaan afarta sano waxbarasho intay sharcigooda sugayaan free bay ku aadayaan oo kelmadda waxaan ku darnay dadka soo galootiga ama undocumented in ay ku helaan fursad jaamacadaha jaamacadaha ugu weyn ee gobolka minnesota inay fursad u helaan legal aidka xaggoodane looyarada waxaan u gelinay dhaqaalo aan ku darnay oo dhahayna dadkaasi soo galootiga kala shaqeeya sharcigooda iyo sharci dejinsta ay u baahan yihiinna la raadiya inkastoo aad hadda doorasho galayso laakiin wadanka oo dhanna guud ahaan doorashuu galaya madaxweynihiiyaa la dooran doonaa isbedel siyaasiyaha dhacay waa sidee baraaruga dadka soomaaliyeed inay codeeyaan maxaase ka filaysaan doorashada soo socota dadka soomaaliyeed waxaan doonaynaa inay codayaan fikirkooda iyo ra'yigooda ay dhiibtaan annagu haddaanu nahay xisbi aan ka soo jeedo waxaan jeclaha xisbigayga inuu codayaan dimuqraadiga maxaa yeelay waxyaalo badan oo la taaban karo ayaan u qabanay dadkeena gobolka minnesota waxaa kanada maanta dhan waa kusoo koobaya aad iyo aad waxaa la sheegaa in dhinaca amniga gobolka uu aad u liito booliiskiinu in aanay oo ka mida waxyaabaha xisbiga jamhuuriga uu hadda ku ololeynayo in amniga gobolka meesha ugu xumeyd uu joogo booliiskii iyo dadkii dadweynihii iyo maamulkii waxoogaa uu u dhexeeyo
may waxaa jirtay ii sheegeen isfaham waa dadka iyo shacabka waa isku keenaynaa iyo booliiska annaga ma doonayn in dadka xuquuqdooda lagu tunto ama dadka la garaaco ama dadka jeelasha layska geeyo waxaan doonaynaa dadka in wax la baro dhaqanka fiican iyo wanaagana la tuso
kaasi waxa uu ahaa samakaab xuseen oo laga soo doorto degmada lixdan iyo shan a ee magaalada caasimadda saint paul ee gobolka minnesota istuudiyahan ayuu nagu soo booqday kol dhow wuxuuna u warramayay falastiin axmed iimaan maalmo kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu ka noqday tartanka madaxtinimo ee maraykanka oo uu sheegay inuu taageeri doono gadaalna uu ka riixi doono kamala harris ayaa haddaba dimuqraadiyiintu waxa ay bixinayaan aragtiyo kala gedisan haddaba saraakiil sarsare oo ka tirsan labada xisbiye ugu waaweyn waa dimuqraadiga iyo jamhuuriguba waxa ay weydiinayaan daabacaadda wargeeska carab america news ee fadhigiisa uu yahay magaalada dearborn haddii harris ay heli doonto taageerada muslimiinta badan ee degan magaaladaasi harris ayaa u jihaysatay sidii ay u hanan lahayd magacaabis ay ka hesho xisbigeeda dimuqraadiga kadib markii biden uu ka haray gaariga musharaxnimo waxayna u muuqataa si deg deg ah inay ugu dhaqaaqday hoosha qancinta codbixiyaasha carabta maraykanka ee michigan iyada oo hogaamiyeyaasha dimuqraadiyiinta ee gobolkaasi michiganna ay rumaysan yihiin inaysan luminin awoodooda iyo codkooda bisha novembar ayna tahay iyaguna inay ku daba safan karaan iyada hogaamiyeyaasha carbeed ayaa waxa ay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay dhegaystaan harris waxaana qaarkood ay durbaba la yeesheen wadaxaajoodyo ay la qaateen ayada in badan oo ka mid a hogaamiyaasha carabta ee gobolkaasi ayaa waxaa uga sii daray biden markii ay soo mareen bilo badan oo caro ay ku jirtay oo xataa aysan fiirin jirin natiijada iyo waxa ay noqon doonto doorashada sanadkan albaabku wuu furnaa taniyo markii biden uu xilka ka degay ayuu yidhi duqa magaalada dearborn cabdulaahi xamduun waxaa jirta fursad uu musharaxa dimuqraadigu ku midayn karo isbahaysigii keenay madaxtinimada biden muddo afar sano ah ka hor laakiinse mas-uuliyaddaasi hadda waxa ay ku dhici doontaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sida ay u soo xulato ayuu yidhi haris kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiga dimuqraadiga ayaa muuqatay asbuucii hore washington markii booqasho uu ku yimid halkan ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo kula kulmay aqalka koongareeska qaar ka mida dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa taageeray booqashadiisa qaarka kaletana waaba ay ka soo horjeedeen oo way ka dhidhiyeen xataa inay ka qayb galaan khudbadiisii oo ay dhegaystaan bannaanka aqalka capital hillkana dibadbaxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa waxaa loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xarigba xildhibaanka laga soo doorto michigan rashiida taalib oo iyadu ah falastiiniyadda keli ah ee ku jirta aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka lagana soo doorto dearborn ayaa waxa ay kor u haysay oo ay soo qaadatay boor ay ku qoran tahay dembiilo dagaal intii lagu guda jiray hadallada netanyahu heris ayaanan waxa ayse soo xaadirin khudbadaasi netanyahu qaar badan oo ka mid a hogaamiyaasha carabta ayaa ku macneeyey maqnaanshiyaheeda oo ku aadan ka qaybgalka xaflad ololah oo ka dhacaysay indiabolis inay tahay calaamad muujinaysa niyad wanaaggeeda iyo iimaankeeda oo ay yidhaahdeen ay ku aqoonsanayaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne ku-xigeen gaar ahaanna waxa ay yidhaahdeen waxaa tani ay imaaday kadib markii ay diiday inay ka qayb gasho kulankii khamiistii ee netanyahu waxayse dhinaca kaleeta sheegeen in tani ay sii dhaboobi doonto bulshada dhexdeeda marka ay haris qorato amaba ay xulato qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya mid ka mida magacyada ku jira liiska ee la hadalhayo inay madaxweyne ku-xigeen u xulato waa guddoomiyaha gobolka pennsylvania josh shapiro kaasoo si cad u dhaleeceeya dibadbaxayaasha taageersan falastiiniyiinta waana nin asal ahaan ka soo jeeda yuhuudda qaar ka mid a hogaamiyaasha carabta maraykanka ee michigan ayaa sheegay in uu ka soo muuqdo tigidhkeeda heris in uu u yahay madaxweyne ku-xigeen waxay kor u qaadi doontaa dareenkooda ku aadan heerka taageero la'aanta ay ka filan karaan maamulka haddiiba ay ku guulaysato heris inay noqoto madaxweynaha dalkan maraykanka josh shapiro waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu horreeya ee dhaleeceeyey ardayda dhiganaysa jaamacadaha ee dibadbaxyo sameeyey sidaasi daraaddeedna ma kala sooci doonto haris haddii ay doorato dareen ahaan inay ka dhigato asaga madaxweyne ku-xigeen waxay noqonaysaa uun inay la mid noqonayaan siyaasaddii madaxweyne biden ee muddada soo jirtay sidaasi waxaa yidri riima maxruug oo iyadu ah agaasimaha shabakadda qaran ee jaaliyadda carabta ee maraykanka trump iyo ololihiisa ayaa dhanka kaleeta si weyn waxay ula socdeen qalalaasaha ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga iyo xubnahooda waxaanay si firfircooni leh u raadinayeen taageerada codbixiyaasha carabta maraykanka dadaalkaasi waxa uu ku adkeeyey taariikhda trump ee hadaladii iyo siyaasad naceebkiisoo galootiga iyo intii markaasi uu hayay xilka sidii uu arrintaasi ula dhaqmay dadka soo galootiga kulan u dhexeeya tobaneeyo hogaamiyaal carbeed maraykan ah oo ka kala yimid gobolada dalkan maraykanka iyo sidoo kaleto ku-xigeenka trump ayaa lagu qabtay dearbon toddobaadkii hore dadka la bedelay aragti ahaan waxaa ka mid a masad bolos oo isagu ah ganacsado u dhashay dalka lebnaan oo ah wiil guursaday tifani trump oo ah gabadha yar ee madaxweynihii hore trump uu dhalay ah laba sano ka hor blos waxa uu ka faa'iidaysanayaa xiriirkiisa iyo sidoo kaleeto taageerada uu la raadin karo trump kulamada uu hogaamiyaasha carabta la qaatay trump ayaa waxa uu ku muujiyey sida uu xal ugu rabo in laga gaaro bariga dhexe iyadoo markaasina lagu soo dabaalayo laba dowladood oo isbarbar yaalla oo nabad ah oo ay yeeshaan falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto israa'iil warbixintaasina v o eda ayaa qortay markana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaya wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno haweenka ku nool kanada oo laga codsaday garab istaagga ololaha hooya uhiili qaranka oo ah olole ka socda gudaha soomaaliya kaasoo lagu taageerayo ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira al-shabaab magaalada toronto waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu garab istaago ololaha hooya uhiili qaranka kadib markii bartamaha bishan ay wafdi ka socda dowladda soomaaliya la kulmeen inta badan haweenka soomaalida ee toronto sacdiye yaasiin xaaji samatar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya oo hogaaminaysay wafdiga iyo farxiyo muumin oo xubin ka ah guddiga dib weegista iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya oo aan kula kulmay magaalada toronto ayaa marka hore sharaxaya waxa uu yahay ololaha hooya uhiili qaranka waxaa ku horumaraysaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka sacdiye yaasiin barnaamijkan horta aadaa idinka mahadcelinayaa waxaa noo suurta galay brogaraam aannu ka furnay oo ra'iisul wasaare xamsa uu dahfuray inaannu caawa meeshaan haddana aanu gabdhaha toronto aanu ugu soo badhigno ah hooya uhiili qaranka oo qolada nabaddiidkaa lagula diriraayo taas ayay ahayd muhiimadda waxaa jira barnaamij la yidhaahdo hooyo uhiili qaranka oo daba socda hooyo uhiili hal qoys oo qayso maxamed diiri allah u naxariistay ay hogaaminaysay dembiyiishii wax lagu wadayna lagu wareejiyey guddoomiye sacdiye xaaji yaasiin oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ah marka waxaa la wada socotaanoo dhammaantiin aa wada ogtihiin in dalkeenu dib u xoreyn xoog badan uu ka socdo degaano fara badanna la xoreeyey waxaa dhimanayeen ay yihiin wiilal soomaaliya hooyo soomaaliyeedna ay ku gablamayso gabar soomaaliyeedna asaay ay ku qaadayso saygeedii walaalkeed uu ku dhimanayo labada dhinacba kuwa waxhayste iyo kuwa la marin habaabiye labadaba hooyaa wada dhashay waxaa aaminsanaha dalkeena in lagu soo duulay annaga dad islaamaa nahay dad muslimiinahaa nahay dhulkii ugu barwaaqada badnaa ugu khayraadka badnaa in dadkeenu gaajo uga dhintaan way noo cuntami weysay markaasaa isdhahna hooyooyinka soomaaliyeed dal iyo dibad kuwa jooga ayaa maxaan qaban karnaa maxaan samayn karnaa tabartanadu halkay la eg tahay waa is wada qaybino qayb waxay sameeyaan raashin qalalanay diyaariyaan qaybna waxaan ka shaqaynaa horumarin ta la horumarinayo deegaanada la xoreeyey waa qiyaasi kartaa saddex iyo toban sano in maaragtay shan iyo toban sano toban iyo toddoba sano meelaha qaarkood aanu iskool jirin aanu meel umar gabar ku dhasha aysan jirin ayna jirin meel kala dambayn maaragtay ama ama tuugii waxaada meel lagu xero ama qofkii loo dacwooday meel laga dacwooday aysan jirin nan lahayn biyo lahayn jidkii xun yahay bahalagalee noqotay dadka ku noolaa toban iyo toddoba sano toban iyo shan sano gabdhahoodii wiilashoodii way qaangaareen runtii deegaanadaas la xoreeyey see loogu samayn karaa rihaab see loo gaarsiin karaa dowladnimada see loogu gurmo karaa watahay adoo iisoo koobaya dad badanaa waxay la socdaan adna aad ka dhawaajisa allah naxariistay khadiij maxamed diiri wasiirkii haweenkii arrimaha qoyska barnaamijkii hooye badbaada hal qoys ay waday kadibna aamine keyf oo xafiiska ra- wasaaraha ka tirsan hadda ay wado barnaamijkaas iyo hooye uhiili qaranka maxay ku kala duwan yihiin aad ay u kala duwan yihiin maarka waxay magacaawaday walaashan allah u naxariista qiisha maxamed diiriye guddi guddigaasoo ay guddoomiye uga dhigtay aamine keyf oo ah agaasimo ka tirsan xafiiska maxaa dhahay bar ra-iisul wasaaraha ka tirsan laakiin kan hooye uhiili qarankaaga waxaa hogaaminaysa oo wada guddoomiyaha baarlamaankaa wado maadaama ay aamine ay heli karto runtii udub dhaxaad iyadaa u ah lafdhabar iyadaa u ah waxyaabo badan ay qabata anaga shaqooyinka lato culusaan haynaa maadaama ay hooyo u hiili hal qoys ay haysay nidaamkii leekan ku bedelnay marka iyadaa udub dhaxaad noo ah oo wada way kala duwanyihin kii wuxuu ku salaysnaa elniinogii biyobaxadii qoys aan soo bixino oo biyo laga soo bixi inay noqota kan laakiin waxaa hooyadu soomaaliyad u heelinaysaa qaranka kaasoo macnaheedu yahay la dagaalanka iyo xoraynta deegaanada inay qeyban ka qaataan hooyooyinka especially hooyooyinka diyaasbaraha oona rabno hoggaan inuu noqdeen hooyooyin ku nool magaalada toronto haweenka lala kulmay ee soo dhoweeyey ololaha waxaa ka mid ah shamsi cilmi oo ka tirsan ururka midaynta oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada toronto hooyo u hiili qaranka waxay noqotay arrin oo aad iyo aad annaga naftirkeena noo cajaa'ib gelisay sababta ay tahay annagaba waxaan wadnay brograamkeenna oo m c i s ah oo mending the crack on sky dad tashaday waa toli karaa cirka taaka labadeeda micnihiina haddeertaanna ay u dhigan tahayna aad moodid inay hoos u sii daadegto oo ah hooyo u hiili qaranka nacam wax innaba caadi aan ahayn waa ay ka sheegeen gabdhihii meesha in loo baahan yahay hooyada in maaragta mar walbaaba ay tahay xubinta ugu horraysa oo badbaadada qaranka ay tahay horta hore toore waxa aan ka geysan karno waxa waaye in aan horta hore bulshada aan wacyigelin aan u samayno daasta waxa ugu horeeya before intaan wax kale la samaynin horta hore wacyigelin in la sameeyo dadkiina la isu keeno dadkiina la dhigo in oo wada hadal ay furmaan oo la yidhaahdo hooyada maxay ku tari kartaa maxay bulshada ka bedeli kartaa annagoo og inaan wax weyn ka bedeli karno hooyooyinkan oo dhanna waxaan dhihi lahaa waxawaaye ay naga ahaanen waxaanay ta hadal ay ahaato wax ficil ah oo aan qabsanno waxaana jeclahay hooyooyinka toronto ama hooyooyinka canada oo dhanba ama north america oo dhanba haddii la yidhaahdo arrintaanetay in aan dhulka ka qaadno annagaa wax ka bedeli karno marka annagana waa inaan noqonnaa hal dhigga in aan soomaaliya maanta wax ka bedelno insha allah biidnillaahi alkariim guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya sacdii yaasiin xaaji samatar iyo nicime ibraahim yuusuf oo horey xubin uga soo noqotay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in qurba joogta gaar ahaan kuwa kanada ay gacan ka geystaan ololaha waxaa ku horumaraysa sacdii yaasiin walaahi waxaan ka filan karnaa waxay joogaan waddan nabada waa dad shaqaysta meel nabada jooga inaa annagana aan tusno u sheegno baraarujinno dadkooda waxay ku nool yihiin iyo isteedyaday ka soo jeedeen ayagana waxaan aad iyo aad uga rajaynaynaa oo aan aad ugu kalsoonahay inay qaylibax ka qaataan waddanka yimaadaan burka nala dubaan biyaha nala qaadaan askartaasay garab istaagaan soomaaliya waxay u baahan tahay onli cadowga ay leedahay waxa weeye nimankaa nabaddiidka ah onli baahida aan qabno iyo dhibaatada aan qabnona waxay tahay oo keliya waxa weeye baahi nabadeed marka waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala ahaan aan ka baryayaa inuu ilaahay noo suurtogeliyo oo nabadda loo istaago awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan loo daahfuray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hooyo u hiili qaranka waxaa laf dhabar u ahaa haweenka gobolka banaadir sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha aamine kayf oo lafdhabar u ahayd oo in badan kasoo shaqeyso oo runtii gruubkan laftirkiisa ee lafdhabar u ah oo xafiiskaasna lafdhabar u ah waan u mahad celinayaa kadibna waxaa waxaa kaloon suubinay hooyo u hiili qaranka oo tiyaatarkii soomaaliya isugu imaadeen dumar aad u fara badan oo soomaaliyeed runtii wacyigelin heesooyin gabayo badan ka dhaceen markii saddexaadna waxaa nasiib u yeeshato runtii inaan imaano runtii meeshan lagu daahfuro waxaan uga mahad celinaynaa runtii walaalkeen mahad oo maaragtay si weyn nooga caawiyo si weyn noo soo dhoweeyey aadaan ugu mahad celinaynaa marka waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed soddon iyo afartii sana lafdhabar ay u ahayn bulshada waxaa maanta aad aragtaan oo maxaan ku irahda waxbartay koray maxaan ku irahda dhibaatada soo dhaafiyo hooyooyinkay ahaayeen waxaan ka codsanay hooyooyinka soomaaliya ee ku nool toronto inay garab istaagaan dadkeenii dhibaatada ku dhacday shabaabka in badan soo gumaysanayay dhulkii laga xoreeyey qeybihii laga xoreeyeen inay caawiyaan qeybaha kalena u diyaargaroobaan runtii sida hadda markaan aragnana waxaa noo muuqato yani fursado fiican inayna caawin doonaan waxaan rajaynayna inayna caawin doonaan toronton u noqon doonto meeshii u horreysay oo qurbaha insha allah biidni illaahi qurba joogta oo maxaan ku reer toronto ama reer kanadana ay ugasoo jawaabi doonaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay haweenka ku nool kanada oo laga codsaday garab istaaga ololaha hooya u hiili qaranka oo ah olole ka socda gudaha soomaaliya kaasoo lagu taageerayo ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira al-shabaab intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaajiyo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culummada soomaaliyeed oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed kaasi oo hormuud ay u yihiin culummada oo iyagu ah kuwa qeybaha bulshada ay dhegaysan karaan warbixintan waxaa soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha culamaa udiinka soomaaliyeed kaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo gudaha dalka waxaana shirkan daah furay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen culummo soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed waxaana shirka halku-dhig looga dhigay soomaali mid ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ugu horreyn shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay shirkan waxa weye haddii laga eego wakhtigu ku soo aadayo baahida loo qabo haddii laga eego mowduuca uu ka hadlahayo haddii laga eego culummada iyo dadka shiraya runtii waa shir muhiima ayaa la odhan karaa waa shir culummadu insha allahu tacala ayagu ay ay run isu sheegi doonaan ummaddana run u sheegi doonaan waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala sidoo kale sheekh cabdulqaadir bakdaadi ayaa shirka ka sheegay in bulshadu ay waayi doonto cid hogaamisa haddii aanay culummadu midoobin wuxuuna soo jeediyey in culummada soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan culimmadii ayagii hadday midnimo xumi ay ka dhex dhalato ummadda midnimo yaa u hogaaminaya ma jirto waxa weye insaanku saddex maaduu ka kooban yahay waa caqli iyo jir iyo ruux maadada ugu qiimaha badan oo walaha ugu badan uu hayoahi waa ruuxda ruuxdana diintaa hogaamisa haddii tafaruq diineed ummadda uu haysto waxa kaloo dhan caqlibaadan ku xallin karin dhaqaalaadan ku xallin karin saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii ayadaka binasri wa bilmu'miniin wa allafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta baynahum haddaad malaayiin bixisid xataa jir ahaan dadka uma midayn kartid ruux unbaa dadka midaysa marka wujuudkeenna wuxuu ku jiraa midnimada ku jiraa culummada jaliilka ahay ilaahay wuu noo nicmeeyey haddii qof walba ahay wax yar uusan meel kula dhegaynin waxa aan wax akhrino oan daraasayno dalkani ma kala foga culummadiisu maanta hal madaraso ayay isku wada yihiin madarasadii ahlu xadiidka ee ahariyada ee ashaacirada ahaaba isku yihiin madarasadii ahlu ra'yiga ee ma'turidiyadii iyo ashaaciradii fadradii ugu horreysay aan gabdhaha iska guursanayn ee istakfiirinayey baa culummada islaamka waxay ka shaqeeyeen inay isku noqdaan hal madaraso culummada soomaaliyeed waxaa la rabaa inaan hogaamino fitanta madaaristaas ka dhex dhashay dadkii xallin lahaa adduunkana u dhoofin lahaa xalkaas inay culummada soomaaliyeed ay noqdaan baa la rabaa xildhibaan cali xaaji daahir oo madasha ka hadlay ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in la mideeyo culummada soomaaliyeed kuwaas oo sida uu sheegay ah udubdhexaadka bulshada culummadu waa ogtihiin oo de waa indhihii ummaddeenna madaxweynuhuna markuu shicaarka sameeyey soomaali heshiisa hadduu gartay culummada inay tahay meeshay ka bilaabmayso waxaan leenahay madaxweyne waad la heshay halkaa waad ku haysaan meel laga bilaabi karo oon culummada hayna ma jirto mujtamaca soomaalida ee la raadinaya in la heshiisiyana culummada haysata madaxweyne culummadu hoos taga culummada halkan fadhida midowba koox ama lamber weyn oo soomaaliya yuu haysta marka haddaad culummada heshiisiiso intii ku hoos jirtana way heshiinaysaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa culimmada soomaaliyeed kula dardaarmay inay dadka u noqdaan hoggaan lagu daysado taasoo sida uu xusay ku iman karta midnimo culimmada soomaaliyeed ha noqdaano muunadii lagu daysanayay dadku ku daysanayeen ummado dhinaca siyaasadda ha noqotee yaa waxay mideeyeen dad kale diin ah oon diin isku lahayn hal caqiide iyo hal diin iyo aanan wada aadayn ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yeelay midnimaduna xoogay keentaa sideedaba midnimada xoog haddaad raadinayso awood haddaad raadinayso waa inaad midnimada haddaadan misaysnayn xoog kastood abuurtahay waa mid artificial oo baraf qorax la dhigay camal biri dhalaalaya waay laakiin xoogga midnimo ku salaysan waa saas dowlad xoog leh oo waxa wanaagsan ummadda leedahay xagto oo haysa oo ammaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa caqiidada iyo maxaan ku raha dareenka iyo waxa iyo ka midaysan markay leedahay markaasaa dowladda xoog yeelan kartaa shirweynaha waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa safiirka ururka iskaashiga islaamka danjire maxamed bamba iyo safiir ku-xigeenka boqortooyada sacuudiga danjire maxamed albudeyr kuwaasoo soo hadal qaaday muhiimadda ay midnimadu leedahay si kastaba shirweynaha labaad ee culimaauddiinka soomaaliyeed ee maanta furmay oo looga hadlayo xoojinta midnimada culummada ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey uu khilaaf ba-ani ka dhexeeyey dariiqooyin ka tirsan culimmada kuwaasoo baraha bulshada isku marinayay eeda iyo dhaleecayn waxaana dhinac walba uu ka kale ku tilmaamayey inaanay ku taagnayn wadiiqada saxda ah ee shareecada islaamka iyadoo qolo kastaahina ay soo xiganayeen aayado iyo axaadiis ay ku naqdinayaan dhinaca kale arrintan ayaa soo bilaabatay wixii ka dambeeyey aaskii sheekh cismaan xidig oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliyeed kaasoo wadaad ka tirsan dhinacyada iminka ishayaa uu duray qaar ka mid a kitaabadii uu qoray shiiqa halka janeecada shiiqana ay arrintaasi ka dhiidhiyeen jawaabo kululna ka bixiyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidii aad ku maqasheen idaacadeennan qaybteedii hore dilka brofesor khaalid cali khaalid oo ka mid ahaa jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo uu markaasi halkaasi muddo ka ahaa macalin haatanna uu ka ahaa maamule ku-xigeen ayaa waxa aan ka wareystay brofesor axmed maxamed faarax oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda bariga afrika wax ka dhiga haatanna ku sugan nairobi
runtii marka hore waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan uga tacsiyeeyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii anigu aan ka mid ahaa gaar ahaan baxda jaamacadda bariga africa qeybteeda boosaaso walaal waa mahadsan tahay ustaad khaalid intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin runtii baxda waxbarashada ilaa yaraantiisii ragga hormuudka haldoorka ahaa inti burburka ahay jaamacadda mudduu macalinka ahaa kadibna waxaa loo doortay inuu kamid noqdo xilkasnimadiisii darteed maamulka jaamacadda wuxuu markii hore muddo ahaa xafiiska shaqada iyo shaqaalaha haddana wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka qaybta maamulka iyo maaliyadda ee jaamacadda bariga africa wuxuu ahaa nin afgaaban wuxuu ahaa nin runtii eheluddiin ah nin ceeb yar nin baxda jaamacadda iyo bulshada soomaaliyeed oo ka agdhow ay aada u jeclaayeen ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto intaas aan ka garanayay dhaqan wanaagsan oo aada u dhib yar oo bulshada intay wada shaqeeyeen oo dhan ay wanaag ku yaqiineen buu ahaa ilaahay ha u naxariisto meeqo sanaad wada shaqaynayseen ustaad qaalid waxaan u wada shaqaynaynay aniga kolley jaamacadda ilaa laba kun iyo toddobiyo tobankii waa ka tirsanaa intaasna wuxuu ka mid ahaa baxda jaamacadda mar uu macallin ahaa iyo shantii sano u dambeysay oo ahaa maamul intaasaan wada shaqaynaynay runtii ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto wanaag badan baa baxda aan ku wada shaqayna ay u hayeen iyo sumcad badan runtiina nin wuxuu ahaa ku sifaysan ninkii qof hufan oo wanaagsani uu wanaagsan yahay oo aan ahayn hadda dadku marka qofku dhinto unbay buunbuuniyaana aan ahayn sifihii shaksiga ahaa oo aan ku naqiinay weeye ilaahay subxaana watacaala ha u aqbalo wanaagaas nin hufan oo diinta ku hufan oo dhaqanka ku hufan oo shaqadiisa ku fiican ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo inahaasna waa wada shaqaynayna aniga shaksiyan jaamacadda waxaan kusoo biiray laba kun iyo todobiyo tobankii intaasna wada shaqaynayna waa hagaag jaamacadda bariga afrika waa mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee puntland ku yaala bal waxaad iga warantaa marka intii uu joogay jaamacadda ma maamulkuu soo ahaa mase wuxuu ahaa macallin
qaybtii hore oo shaqadiisa aan isku baranay macallin buu ahaa laakiin maamulka laba kun iyo sagaal iyo tobankii wixii ka dambeeyey ayuu ahaa wuxuuna runtii muddo dheer ahaa madaxa shaqada iyo shaqaalaha ama human resourceka ayuu ahaa hadda intii maaragtay labadii sano u dambeeyana wuxuu ku shaqaynayay oo loogu daray isagoo shaqadiisii hore haya gudoomiyaha hadii la kuure gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda bariga africa xigta maamulka iyo hadii la kuuran yahay maaliyadda intaasuu ka shaqaynayo hogaamintay dilkiisa siduu kugu soo gaaray akhbaarta ama warka la xiriira wallaahi si aada u fajac badan buu nagu soo xiray dadkii anu magaalada boosaaso hadda ma joogo laakiin dadkii aagga ka dhawaa noo waramay waxay yidhaahdeen xilli uu maaragtay mas-uulku kusoo tukaday masaajidka oo gurigiisa rabay maaragta usoo har galo salaadii duhur kadib ayaa dabley runtii ayaguna gaari wadatay gaarigiisa inuu ka dego ay halkaas ku dileen waana ka fakadeen meeshii wixii kaloo faahfaahinana laamaha ammaanka iyo booliska iyo dhankaas unbaa laga wareysan karaa anagu intaa unbaana soo gaadhay
professor axmed maxamed faarax oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda bariga afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka koldhow ayuu iigu warramayay halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington haatanna dhegeystayaal
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban puntland ayaa dhowaan soo gebagabaysay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada puntland gaar ahaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose haddaba qabashada doorashooyinkan ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ah ee lagu soo xulo xildhibaanada golayaasha deegaanka waa mowduuca ay ku saabsan tahay doodeena maanta waxaana dooda igala qaybgalaya wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya xareed xasan cali iyo brofeor shaafici yuusuf cumar oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan xareed
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa salaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo bahda v o eda haddaan su-aasha gudagalo barnaamijkaas horta qof iyo cod oo dowladaha hoose in muxuu ahaayeto puntland laga hirgeliyo mudduu soo jiitameeyey dowladihii dowladdan hadda siciid cabdulaahi dani ka horreeyeyna waa isku dayeenoo mudday soo wadeen ma noqonoo ma hirgelin laakiin falilah alxamdi waxaa ku guulaystay dowladdan hadda joogta uu hogaaminaya siciid cabdulaahi deni marka waana arrin kudayasho mudan soomaali oo dhan waa arrin kudayasho mudan weeye waana ugu hambalyaynaynaa waana uga mahadnaqaynaa golayaashii kuwii soo baxay xildhibaanadii iyo iyo dhammaan intii ka shaqaysay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha dhammaantood haddaan su-aasha gudagalo maamulada hadda jira horta nidaamkan qabaliga ah in laga baxo aad bay muhim u tahay xilligan la joogo waayo dhib weyn buu keenay waana lagu soo gudbay xaqiiqatan intii ma garanaysaa lagu soo moodi lahaa waa lagu soo mooday laakiin nidaamkan qabaligaayo nabadoonnada iyo ay wax soo xulayaan isimadu dhib weyn buu keeno xataa isimadii baa ku dhib qaba oo haddee nin isimo muxtarima waxaa la leeyahay laba xildhibaan soo qor labadii xildhibaan markuu soo qoro dee waxaa ku kacaya intii kale marka xataa wuxuu daciifiyey dhaqankii marka waa arrin loo baahan yahay in lagu daydo maamulada kalena ku daydaan laakiin anigu waxaan qabaa maamulada kale inaysan hadda barnaamijkan hadda puntland laga qabtay aysan u bislayn arrimo nabadgelyo awgood waayo stable ma aha maamulada qaarkood waad arkayseen ilaa dhowr kun oo kilomitir puntland boolisna ma joogin milatarina ma joogin daraawishna ma joogin dadku ayagaa maaragtay u bislaa oo rabay waxaan
rofeor shaafici doorashooyinkai golayaasha deegaanka ee ka dhacay puntland ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ee wax lagu soo xulo
mahadsanid v o a oo waan salaabayaa xildhibaanka anigu fikirkayga waxaan qabaa in ay puntland dadaalka ay samaysay ay u horseedi karto maamulada kale inay doorasho ka dhacdo sidoo kale golayaasha xildhibaanada waa haddii ay ayagu dadaal sameeyaan sida inkastooy puntland ka duwan tahay markii la yidhaahdo gobollada kale ee dadka awood qaybsiga markii la yidhaahdo dadka isla degan haddii madaxweynayaasha jooga haddii ay hadda isku dayaan oo ay hadda bilaabaan way ka dhici kartaa inkastoo caqabada jirto hadda doorashadoodii la marayo oo ay madaxweynayaal hore ay soo diyaariyeen gaas ha noqoto farooleh ilaa hadda dani oo jooga laba jeer ah waxaan qabaa in ay la gaaray oo marba wax laga gudbayey waxaa laga soo baxay qabqablayaashii dowladnimaa loo gudbay inuu sharcigu sarreeyo ayaga oo maamuladu maamulka kale la tartamaya ismuujinaya inuu la mid yahay isku saami yihiin ayaa waxay ku qasban yihiin inay ku daydaan sida kale sida nloo sida annaga noo qoran shuruucda dowladda federaalka noo qoran beesha caalamka oo na taageeraysa ay naga doonayso waxaa la doonayaa in dowladda la dhaadhiciyo decentralization la gaarsiiyo ilaa districtiga ay dadku xaggaa ka soo doortaan oo laga gudbo habkan qabiilka maadaama aan ku qasbannahay oo wax walba ku xirreed deentiidna laga cafiyey iyo wax walbaba ay ku xirreed iyo horumarka aan doonayno waxaan qabaa in laga gudbayo mahadsanidin haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed waad dhegeysanaysaa rofeor shaafici waxa uu ku doodayaa in doorashooyinkii ka dhacay puntland ee golayaasha deegaanka ay u horseedeyso maamul goboleedyada kale in sidaasi la mid ah nidaamka qabaliga laga gudba adigana waxaad qabtaa xilligan inaanay u bislayn maamul goboleedyada kale marka la fiiriya xaaladaha ka jira maxaad ugu jawaabi lahayd dooda shaafici
rofeor shaafici waa salaamaya waana mahadsan yahay laakiin dee horaan u sheegay saynab sababaha sababa amni weeye baan ka wadaa muxuu ahaayey maamulada hadda qaar waad ogtahay maamulka jubbaland caasimadiisu waa buucaale ma ay tegin dhowr iyo toban sanana halkaas iyo degmada ku meel gaarka iyo kismaayu maamulku fadhiyey south west sidoo kale caasimadiisu isaguna waa baraawe weli dowladdu uma guurin muxuu ahaayey wax hadda caasimadiisii fadhiya waxaan u malaynayaa qoladan kale oo hirshabeelle ayaduna sidoo kale oo de waabad ogtihiin waa kala qaybsan yihiin oo laba qaybood bay kala noqdeen caasimadiina ma tegin oo buulobarday ahayd midda saddexaad maamulkan hadda galmudug qaybo waa jiraan laga qaban karo iyo qaybo aan laga qaban karin oo weli arrimo nabadgeliyo aysan u suurtoobaynin laakiin anu waxaan qabaa saddexda maamul oo kale oo south west iyo hirshabeelle iyo jubbaland inaysan hadda u bislayn barnaamijkaas qof iyo cod sababo amni awgeed iyo dadkii oo u baahan in la isfahansiiyo waxaa la rabaa waxaan inay degmooyin ka soo baxaan oo tuulooyin ka soo baxaan oo sublocation ka yimaadaan district ka yimaadaan golayaasha halkaasaa laga soo dooranayaa ma ahan magaalada keliya oo maamulku fadhiya ma ahan marka in marka arrintaasu inay ku adkaanaysaan qabaan laakiin hadday hadda inta doorashadooda iska qabsadaan oo waxoodii hore oo lagu balaqsan jiray iska soo balaqsadaan dee waa loo diyaargaroobi karaayo waa la waa waa la samayn karaa waa loo diyaargaroobi laakiin hadda xilligan ma qabo anigu maamulada hadda aan soo sheegay sababaha awgood oo amnigu ugu horeeyo iyo gobolladii iyagu ay maamulayeen iyo caasimadihii oo aysan gacanta ku haynin ma qaba inay fulin karaan brofeor shaafici caqabadahaasi uu xusay xildhibaan xareed ma kula tahay inay adkaynayso in nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray laga gudbo doorashooyinka ay ka dhacaan xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka
waa mahadsan yahay xildhibaan xareed walaacaas wuu jiraa laakiin waxaan ka eegay dhinaca kale maamullada kale ee sida aan qabo ayna waaqicunu yahay marka la xoreeyey oo kadib oo shabaab laga xoreeyey ay dadkii dowladnimada ay diyaar u yihiin oo waxyaalihii shalay jiray laga soo baxay imtixaanadii dugsiga sare ee lagu qabto ayagoo ay nabaddiidku diidi jireen lasugu yimaado dowladdu ka shaqeyso degmooyinka ay tagto meelo yar markii laga tago anigu waxaan qabaa in kasta oo beelo kala duwan ay ay ay ay yihiin oo muhiim ah in lala wada hadlo markii laga taga puntland oo ay ay kooban tahay waxaan qabaa in sida beesha caalamku naga doonaysa ay qasab tahay inay ka dhacdo ayna ka dhici karto sida dowladda federaalka ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto waa haddii la doona siyaasad ahaan tecnicaalka waxyaalaha technicaalka oo xildhibaanku sheegay waa wax la qaban karo taski force ayaa la geenayaa amni ah meel deegaan doorasho walba oo xildhibaanadu ka soo baxayaan kuwaas ayaa sugaya sida imtixaanka loo sugay ayay u sugayaan beel walboo soomaaliyeedna diyaar bay u tahay waxaana dhammaanaya beelahan isugu dhacaya federaal dartii dagaalku isugu dhacaya ayaa dhammaanaya waa arrin amni waa arrin dowladnimo haddii aanan issoo dooranin oon hoos laga soo bilaabin dowladnimadu ma jiraysa shacabka soomaaliyeed ciroole ilaa cunuga yar wuxuu maanta diyaar u yahay in ay dowladdu siyaasad ahaan ayagu ugu heshiiyaan oo waxaan aan laga dhigin aan la siyaasadeennin oo arrinta siyaasad ahaan loo xalliya wixii technical ah zaynabay waxaan qabaa inay dhici karto xildhibaanku warkiis waa sax laakiin waa arrin laga soo gudbay waa arrin laga soo gudbay oo maanta la baacsanayo meel walba lala aadayo waxa ugu dambeysay jubbaland waxay ku dhacay waan ogeen waxaa ka sii dambeysay sidoo kale koonfur galbeed marka meel hadda aan ciidan la geen karin oo doorasho inay ka dhacdo oo ma jirto maalinna maalin ka dambaysa way ka sii ficnaanaysaa maadaama cunaqabataynka hubkana laga qaaday beesha caalamkuna ma yeelayso hadda dowlad federaalka ha noqoto maamul goboleed ha noqoto dad aan soo dooranin loolama dhaqmi doono inay dowlad yihiin oo kale
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saynab waa isku raacnay brofesoorka shaafici waana mahadsan yahay inay adag tahay meelaha kale xilligan laakiin la dadaalo waa qabaa afartan sano in sidoodii hore wax lagu soo waxaysto maamulada laakiin wixii ka dambeeya afartan in loo diyaariyo waxaa soo haray dowladda federaalka dowladda federaalkaa oo la rabay inay waxaan ka shaqayso maamulada kama ay shaqaynin hal saacad kama ay shaqaynin sababtoo ah waxaad dareemaysaa maamulladii madaxweynayaashii joogay oo wakhtigoodu dhammaaday waxay hadba kula xisaabtamayeen sanad baan idinku darnay laakiin marna kulama ay xisaabtamaynin war hawshaa ha la qabto oo qof iyo cod weliba ballamihii la qabtay oo juun ugu dambaysay hadda oo lasoo dhaafay oo ahayd in laga qabto laysagamana imaan maamulladii iyo dowladdii dhexe lagamana hadlin waa laysu yimaadaa warqadaa la qorqoraa sidaa ha la sameeyo sanad hebel intaa ha la sameeyo bil hebel ha la sameeyo ha la codeeyo maalin hebla ha dhacdo waka markii warqada la qorqoro laysu yimaado xaflad la qabto lagu kala tago shirjaraad la qabto meeshii warqadihii lagama qaado marka waxaan qabaa dowladda dhexena waxaan kama shaqayn maamullada hadda aan soo sheegayna haddee tabartoodu waa iska waa iska yar tahay waa garan karnaa arrimo dhaqaale arrimo ciidamo arrimo arrimo farsamo badan bay u baahan yihiin marka anigu waxaan odhan lahaa war afartan sanana ee sidii awal ay wax ku soo dooran jireen maamuladaas hadda aan soo tiriya ha ku soo doorteen oo ha soo xusheen baarlamaankoodii odayaashii iyo isimada iyo nabadoonnadu soo xuli jireen wixii ka dambeeya afartaas sanana ha loo diyaargaroobo dalkii oo doorasha ka wada dhacdo haddii ilaahay idmo waana la qaban karaa waxaan la qaban karin ma jiraan laakiin inta meeshii layska fadhiisto hadba laysu yimaado ee, madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe warqada la qorqoro haddana lagu kala tago marka ma shaqaynayso waxaas meesheedaa la fadhiyayaa weligeed haye shaafici adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si looga gudbo nidaamkan ee qabaliga ah ee muddada dheer lagu soo jiray iyo guud ahaan ee dhibaatooyinka dhinaca amniga ah maxaa la gudboon maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira
mahadsanid eh, walaaca eh, xildhibaanku waa wax xaqiiqo jirta weeyaan Eh, waa sax waan qirayaa dowladdan iyo dowladdii horraysayba inay ku mashquulayeen arrimahood aynan awoodda saarin inay ayagu qabtaan doorasho qof iyo cod tikhnicaal ahaan markay u qabtaan oo dowladdu ay qabato shaqadeedii oy doorashada ay qabato qof iyo cod ayaa la dhihi karaa maamul goboleedyaduna ha ku daydaan laakiin dowladdii federaalka oo aanan weli aan ilaa hadda muuqanin markii la arko halkaas waa ceeb annagu waxaan u dhehegnaa sababta aan u dhehayna waxa weyaan dow- doorasho waa la qaban karaa waxa weyaan wax caalamka ayaa wuxuu noo arkayaa dowlad buuxda dad laakiin selection aan ahayn marka say saa u dhacdo anigu waan qabaa eh, sida xildhibaanku uu leeyahay dad badanna saasay qabaan inay hadda ku dhacdo dowladdu inay doorasho qof iyo cod ay ka dhabayso Eh, maamuladuna inta laga xoreynayo ay sidan ku socdaan oo sidii marka hore lagu soo lagama gaari karo dowladda iyo do- maamul goboleedyada hal mar lama wada qaban karo sheekul kulli lama noqon karo inay ayaguna ay ku daydaan darsi ay ka ay ka ay ka dhigtaan puntland doorashada dambe madaxweyneyaasha kale oo imaanaya ay sameeyaan waayo hadda mid walba wakhtigiisu wuu dhammaaday doorashaa la joogaa haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ha qabto wuxuu leeyahy iguma filla laba sana ha laigu daro ayadoo hadda hal sana loogu daray wakhtigii baa sii dheeraanaya waxay noqonaysaa een, in albaab kale la furo boqol kiiba boqol xir- xildhibaanka aan ku taageersanay shacabkuna saasay qabaan laakiin muhimaddu waxa weeyaan dowladda eh, inkastoo hadda guddigii la sameeyey waa in eh, wixii shuruuc ahaa la ji- la bilaaba wixii technical oo farsamo oo loo baahnaa qalabkii loo baahnaa hadda la bilaabo diiwaangelintii la sameeyo biometrikii indhaha iyo faraha ah, la keeno markaas waxaa l- waxaa la dhihi karaa dowladdii soomaaliya federaalkii doorasho qof iyo cod way u ge- way u diyaargarowday markaas hal sana ha loogu daraa haddii la raba marka waxaan u iman karnaa arrintan eh, puntland dowladda federaalka ayaa la rabaa inay lafteeduna ka faa'iidaysto say doorasho u qabatay ayaduna ay u qabato maamuladuna markaa wakhtiga dambe ee madaxweyneyaasha kale ay ka- ay kaga daydaan Eh, xildhibaanka really eh, waan u mahad celinayaa fikirkiisa oo halkaas waa iga saxsan yihiin xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa doodaygala qayb galay wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore xareed xasan cali iyo brofesoor shaafici yuusuf cumar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid seenab abukar maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhegaysanayseena waa washington markana codka kin jaamac
urugta farxadbaa ku xigihe ilinta qosol baa xidhxidhihe nacayb xubbiga bedelihe ibsana dheef baa xalinihe urugta farxadbaa ku xigihe ilinta qosol baa xidhxidhihe nacayb xubbiga bedelihe ibsana dheef baa xalinihe degdega xasilba labar cidlada wehelba xadiri midnima waa lagu xamdiinsan dhaho rabbi baa xukume degdega xasilba labar cidlada wehelba xadiri midnima heeskaasi dabacsan ayaan idaacaddeenni kusoo gebagabaynaynaa fiidnimo waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno waxaan idinkaga sii tegayaa codka kin jaamac
bay xaniibi xaqiiqda cabaa hirgeli xilliga waa cabaa istaagi halkii nolosha laahe